halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban efmeda geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis afarta bisha abril sannadka laba kun iyo afar labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah in ka badan saddex boqol oo guri oo lagu gubay deegaan u dhexeeya degmooyinka mahadaay iyo jallaqsi ee gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe kadib markii ay dab qabadsiiyeen maleeshiya beeleed deegaankaasi oo weerartay guryaha la gubay ilaa saddex boqol afar boqol camal waaye markii ugu badata afar boqol camal waaye guryaha dabka oo uu saameeyey ilaa adigu kun iyo shan boqol oo qoysoo kalena waaye way barad kaceen wax magarataa samaysa laakiin u howlannahay sidii aan wax uga qaban lahayn hadda waxay joogtaa waxi waa dhaceen laakiinse
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dhaqdhaqaaq dukaamaysi oo la xiriira u diyaargarowga ciidda iyo sicir barar ayaa laga dareemayaa suuqyada ku yaala xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya iyo weliba maamulka degmada xaradheere oo sheegay inay rajeynayaan in kooxda al-shabaab ay ka saaraan deegaanada hoostaga degmada qodobadaasi ayaad dhegaysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida tirada dadka ku dhaawacmay dhulgariir xoog leh oo arbacadii shalay ka dhacay jasiiradda taiwan ayaa dhaaftay kun qof halka dhimashada ay weli taagan tahay sagaal qof dhulgariirka oo cabirkiisa uu ahaa toddoba dhibic labo qiyaasta dhulgariirka ayaa noqday kii ugu xooganaa ee ku dhufta taiwan muddo shan iyo labaatan sano ah waxaana laga cabsi qabaa in khasaaraha uu kordho xilli ay si xowli ah u socdaan howlaha gurmadka ee lagu badbaadinayo dadka ku hoos jira burburka waaxda debdemiska ee taiwan ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhaawacmay dhulgariirka ay hadda marayso kun iyo siddeed iyo soddon qof halka dadka la la-yahay ay gaarayaan ilaa iyo laba iyo konton ruux dadka maqan ayaana waxaa ku jira shaqaalo dhisaya hoteello ku yaala agagaarka xadiiqadda toroco national park cuntakariyaha sare ee hose andres oo ah aasaasaha hay-adda gargaarka ee wall central kitchen ayaa arbacadii u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in weerarkii ee israel ku dishay toddoba ka mid a shaqaalihiisa gudaha magaalada khaza uu ahaa mid loo fuliyey si ula kac ah waraysi qiiro leh oo uu siiyey wakaaladda wararka ee reuters ayuu hoose andres ku sheegay inay xiriir cad kala yeesheen ciidamada israel cuntada ay ka qaybinayeen khaza islamarkaana ay ciidanka israel ogaayeen dhaqdhaqaaqa shaqaalaha gargaarka shaqaalaha la dilay ayaa baabuurkii ay la socdeen lagu dhuftay gantaal waxyar kadib markii ay soo dejiyeen cunto gaaraysa kuntan oo ay khaza u soo marsiiyeen dhinaca badda dowladda israel ayaa weerarkaasi ku tilmaantay mid u dhacay si kama ah iyadoo dowladaha dunida gaar ahaan kuwa reer galbeedka ay dalbadeen ay cambaareeyeen islamarkaana ay dalbadeen baaritaano iyo jawaab cad dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilownay in ka badan saddex boqol oo guri ayaa la xaqiijiyey inay ku gubteen tuulada eji oo ka mid ah tuulooyinka dhaca jiinka webiga shabeelle oo u dhexeeya degmooyinka mahadaay iyo jalalaqsi ee gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe kadib markii ay dabqabadsiiyeen maleeshiyaad beeleed deegaankaasi weerartay dhammaadkii bishii aan kasoo gudubnay ee maarj warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo haya nuur xasan nuur sida ay v o eda u xaqiijiyeen qaar ka mid ah waxgaradka tuulada eji ka hor inta aanan la gubin saddex qaybood laba qayb guryihii deegaanka aroornimadii hore ee toddoba-iyo labaatankii bishii aanu ka soo gudubnay ee maarso ayaa waxaa jiray xiisad salka ku haysay aana qabiil oo u dhexaysay maleeshiya ka kala tirsan laba beel oo deris ah oo ka mid ah beelaha wada dagaxadka gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe xasan abuukar mursal oo ka mid ah odayaasha dhaqanka tuulada eji ayaa v o eda uga warramay sida ay wax u dhaceen markii uu weerarka dhacayay tuuladana walaalkay waxaa lasoo weeraray maalintii saddex marka sugaha wakti adiga macnaha oo laba saac iyo laba saac iyo barmeelaas camal marka maqsiyaasa lasoo weeraray marka ilaa dishuur ayaa dadkana dagaal cawdi iskiga maseexayn oo dad iska jiifay oo guryood iska joogay ahaayeen marka ilaa dishuur yahay subixii waxaa la hadii oo laga soo toosay waxaaba lagu soo kacayba dagaal marka dagaalkaasa meesha ku qabsaday marka dagaalkii saasaas u dhacay ile haddii cid dadkii lasoo weeraray oo meeshii dagaal ka dhacay waxaa dhacdiba in markaas tuuladii dad lagu qabto oo la gubo nabadoon xasan ayaa sidoo kale sharaxaya inta uu la egyahay khasaaraha ka dhashay dabka iyo guryaha uu baabi'iyey dadka tuulada halaha oosgalay waa adiga haddaa tuulada laba oo saddex loo dhigo labuu dhigaa aad gubatid saaraha meesha gaarine ilaa waa ku roon yahay waa hanti oo markaas ile waa ku roon yahay oo tuulada dhex saalay oo ama matoora biyood leh ama matoorar oo ilaa waa ku roon yahay oo xaniin iyo badar lagu shiidaayo leh dukaaman ilaa waa ku roon yahay badar ama oo guryaha yaaliyo fisin iyo badarka kale oo gandhey iyo digri oo guryaha ku jiriyo markaa fuusooyin ku jiri iyo wixii oo dhan deebay noqdeen oo wax laga baxsadayna ma jirto
odayaashii waxgaradka tuulada eji ayaa ku eedeeyay falka lagu gubay deegaankooda in ay ka dambeeyeen maleeshiya beeleed ka soo weerartay tuulooyin hoos yimaada degmada jalalaqsi gudoomiyaha degmada jalalaqsi nuur maxamed absuge nuur dheere oo ay arrintaasi wax ka weydiisay v o eda ayaa qiray dhibaatada dhacday kuna tilmaamay mid aysan raalli ka ahayn bulshada uu matalo xabadii way joogsatay odayaashii dhaqanka culimmadii wixii oo dhanna hawshii way ila wadaana way ila shaqeey uhayaan waana waxyaaba laga foolxumaadaba dab iyo ceella dunsho iyo qof la qala iyo waxaan ku ogeyn niman la yidhaha shabaab marka walax foolxumay ahaayaan wixina hadda waa dhaqan weyna haddii ula yidhaa raalli lagama ahayn culamada raalli kama ahayn ganacsata raalli kama ahayn odayaasha raalli kama ahayn dhallinyarada raalli kama ahayn qof kasta wax garata raalli kama ahayn haddana waxaan ku hoolannahay sidii ceebtii dhacday loo dhaqi lahaa sida ay v o eda u xaqiijiyeen maamulka degmada jalalaqsi iyo guddiga tuulada ma jirin cid ku dhimatay dabkii lagu burburiyey inta badan tuulada eji hase yeeshee ilaa iyo saddex qof oo labada dhinac ah ayaa lagu dilay xiisado salka ku hayay aanooyin qabiil oo dhammaadka bishii hore dhex maray maleeshiyo kala taabacsan labada dhinac waa kan mar kale guddoomiyaha degmada jalalaqsi nuur dheere walax si kama ku dhacay ahaayeen aniga markaa adigu balweynan jiray jawharaan kasoo tegey jalaqsaan tegey jalaqsaan ka tegey balweynaan tegey marka iyadoo colaad ay jirtana ma bixi lahayn marka dhinacaan nabadaanba ogaaye siday wax u dhacayaanna hadda badar waayo kula tashamaysee iyadoo nabadaan ogaaye marka subaxa adigu habeenaa labu murmay babacdi subaxi yaa wax yaroo xabada dhaceen laba qofoodaa ku dhimatay qofna way ku dhaawacantay ma fahamti saasay tahay marka odayaashii dhaqanka oo degmada iyo ku baxay xaaladii inay danshaanay ay u baxeen xaaladda ayagoo daminayo haddana xoogaa qof xanuun haayo waa taqaanaahe nimankan reer wiil kale waxay ku dileen oraxsin marka ay webiga ku rideen marka waxay saas u xumaadayo oo labada dhinac oo shaydaan ka shaqaynayo waxa saasay u dhaceen oo bilowgooduna saasay ahaayeen dabaaqdatuna saasay ahayd midda damba si xumo foolxumada ahoo dabka haddana saasay ahayd guddi isugu jiray maamulka degmada jalalaqsi odayaal iyo saxafiyiin maxalli ah ayaa talaadadii si wada jir ah markii ugu horreysay gaaray tuulada la gubay si ay u qiimeeyaan xaaladda cabdinaasir socdaal oo ah saxafi iyo sawarqaado ka mid ahaa dadka tegay tuulada eji ayaa v o eda uga warramay wixii uu soo arkay nurow haddii sawir guud ah ka bixiyo dhibaatada meesha ka jirta iyo runtii waxyaabaha indhahaygu ay qabteen waxaa ka mid ah in marka hore xaafadda uu dhibka ka dhacay ama tuulada dhibka uu ka dhacay guryaha ku yaala haddii adigii dhegeystayaashaba aan sawir guud idinka siiyo waa xaafadaha abasiibka soomaalida u taqaano ama isku raranka oo kale waxa ay indhaha u qaban karaan boqolaal guri wax ka badan in ay dabka uu baabi'iyey waxaa kale dabka uu baabi'iyey oo indhahaygu ay qabteen makiinado soomaalida ay u taqaan kuwa cajiinka lagu shiido oo kale ceelal dadka ceel dadka biyaha ay ka cabi jireen oo kale gaadiid meel la ii sheegay in garaash ay ahayd ay yaaleen oo kale indhahaygu waxay qabteen waxyaabaha kale oo aan la yaabay waxaa ka mid ah dabka inuu saameeyey goob masjid ah oo lagu cibaadaysto oo dadku ay ku dukadaan oo ahayd masjid weyn oo runtii dadka tuulada degan ee aada isugu yimaadaan sida uu sheegay guddoomiyaha degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan in ka badan saddex boqol oo guri ayaa ku basbeelay dabka halka ay colaadani ku barakaceen dad gaaraya ilaa iyo kun iyo shan boqol oo ruux guryaha la gubay ilaa saddex boqol afar boqol camal waaye markii ugu badata afar boqol camal waaye guryaha dabka uu saameeyey ilaa adigu kun iyo shan boqol oo qoys oo kalena waaye way barakaceen wax magarataa samaysa laakiin u howlannahay sidii aan wax uga qaban lahayn hadda waxay joogtaa waxay waa dhaceen laakiin inaan wax ka qabanaa muhiima odayaal dhaqameed iyo nabadoonno ku sugan magaalada jowhar ayaa iyaguna sheegay in ay bilaabeen dhexdhexaadin ay ku qaboojinayaan xiisadda ka taagan aagga ay colaaduhu ka dhaceen nabadoon maxamed xasan jako ayaa v o edu u sheegay in ay ku guulaysteen in labada dhinac ay gaaraan heshiis hordhaca islamarkaana ay dadku bilaabeen in ay guryahooda dib ugu soo laabtaan ciidanka waa kala qaaday waa loo fadhiistay waxaa la bixiyey cidda kabooda xilli xumaanaa la siiyey alsusaaro jiidi waxaa ballan qaadeen beesha kale in macnaha wixii dhacay waa dhaceen in wax dambe ay dib u dhacaynin ayay ballan qaadeen dadkii qaxayna in lagu soo celiyo tuuladoodii isla magaalada jowhar waxaa ka socda olole ay guud ahaan dadka deegaanka ay ugu gurmanayaan dadka ku hanti beelay dabkaasi guddi ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada jowhar ayaa iyaga oo adeegsanaya raadiyo jowhar dadka ka ururinaya kaalmooyinka ay heli karaan waa kan afhayeenka guddigaasi cabdikariim cumar macalin aalos oo arrintan uga warramay v o a gurmudku waxa uu ka socdaa xaafadaha kala duwan ay ka kooban tahay magaalada tani jowhar qof waliba waxa uu awoodo ayuu keenayaa xarunta radiyo jowhar sida muxuu ahay haddii ay naqan lahayd macuun haddii ay naqan lahayd raashin cayriin ah sida geleyda baasto bariis bur saliid qofku wuxuu tabartiisa ah sidoo kale dad waxaa jira qaarkood keenaya dhar muxuu ay keenaya amba joodaryaashii lagu seexan lahaa amba macuun oo kale marka xaafadahaasi siman ayuu uga socdaa insha allahu dhowaan waxaa la jeclaya in la gaarsiiyo haddii allah uwadala ogolaado colaadda ka dhacday deegaanka eji ayaa imanaysa xilli ay deegaanada dhacaajiinka webiga shabeelle ee gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ay ka soo kabanayaan fatahaadihii ku dhiftay aaggaasi dayrtii aanu ka soo gudubnay kuwaas oo dheliyey daadadkii ugu xumaa ee deegaanka soo mara muddo ka badan shan iyo labaatan sano
mahadsanid nuur xasan nuur oo warbixintaasi noo diyaariyey markana dhadhaab dhaqdhaqaaq dukaamaysi iyo u diyaargarowga ciidda oo qaab gaabis ah ku socda ayaa laga dareemayaa suuqyada ku yaala xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya halkaasoo muddooyinkii u dambeeyey ay gaareen qaxooti cusub oo ka cararay fatahaadaha iyo abaaraha isxigxigay ee ku dhuftay soomaaliya inkastoo sanadkan ay ciidda ugu soo gelayso duruufo adag oo dhinaca nolosha ka haysta kuwaasoo ka dhashay gargaarkii hay-adaha samafalka oo yaraaday sicir barar ku yimid miciishada daruuriga ah iyo isbeddelka cimilada deegaanka ayaa haddana dadka qaxootiga dhadhaab waxay weli u sii diyaargaroobayaan maalinta ciidda intooda heli karta inay wax iibsadaan qaar ka mid ah ganacsatada qaxootiga oo la hadlay idaacadda v o a ayaa uga waramay dhaqdhaqaaqa adeegashada iyo u diyaargarowga ciidda
magacayga waa faarax sheekh maxamed ganacsatada suuqa xagardheer magaalada sigood horta alxamdulila dhaqaaqeed aad buu u wanaagsan yahay sidii ilmaha maarta looga farxin lahaa ciidda shawaal loogu diyaargaroobi lahaa taa ayada aad bay u socotaa alxamdulilah saad indhahada ku aragta aad aad baa maarta ayaa loogu diyaargaroobhayaa waa la iidahayaa alxamdulilah rabbilcaalamin ninba hata taagtiisa weeye laakiin si fiican ayaa maarta baa loogu diyaargaroobhayaa maxamed khaliif maxamed baa la yidhaahdaa horta haddii aan nahay dad oo muslimiin ah ciidaha aadba iyo aad baa loogu diyaargaroobaa saqiir iyo kabiirba ciidaha waa lagu xisaabtamaa ganacsiga dad ganacsatada ah si gaaray ugu xisaabtamaan aad iyo aad baa loogu diyaargaroobay suuqyadu waa camiran yihiin dadkii ayagoo inuu lafihiisa iibiyo isku dayay oo mataqaanaa ilmihiis macnaha ugu heli lahaa dhariid ugu helo isku dayaa
magacay waxaa bashiir cabdinaasir axmed waxaan ka mid ah ganacsatada ku nool xeryaha qaxootiga dhabax toddobaadkan aad ayaa loo dareemayaa ganacsiga bulshada dadka ilmaha caruurta waxaa arkay magaalada jaam marmar qaar waxaa arkay dadkii oo isdhex galeen oo dadkii meel kala marlaa gawaarida meel maraan laayiin meelii jidadkii aad halbooli u ahaana xiran markii meesha aad aad ayaa loo dareemaya ganacsi aad u socdaa ganacsatada ayaa sidoo kale sheegay in sicir bararka uu saameyn ku yeeshay wax iibsashada dadka oo raadinaya alaabo raqiis ah marka la barbar dhigo sannadihii hore magacaygu waa ibraahim cali sheekh new aad baa loo diyaargaroobay inkastoo maciishadiba ay kor u kacsan tahay oo qaali tahay sidii hore aysa ahaynoo dadkii markaan berigii hore dadka say wax u rabeen iyose hadda say iidan wax u rabaan way kala duwan tahay marka dadkii waxay rabaan alaab raqiis bay rabaan wixii doolarkiina waad aragtay alaabtii qaal weeye wax qaal bay nooga imaadaan nin walba wuxuu kuleeyahy waxay waa jabeen intaa naga sii alaabtii hore oo qaali lagu soo qaadayna way taallaa magacay waa saal axmed sheekh walaahi idii hore dhaqaaqi jira hadda ma jiraan dadkii waxaa waaye hoos ayay usii socdaan waxayna ka cararayeen dharka qaaliga ah annagana maaratay dharkii aan keennay qaali aan kusoo qaadnay dadkiina waxay rabaan sidii idihii hore camal dhar oo qiimo jaban ah dadkii waxay raadinayeen dhar qiimo jaban annagana waxaa haynaa dhar oo aad iyo aad qaali u ah maadaama aan kusoo adeegnay dharka lacag aan caadi ahayn oo qaali aan kusoo adeeganay annagana wixii inaan wax kasii raadina ayaan rabnaa marka dadkii qiimihiia marka laisku fahmi lahay dhaqdhaqaaqi hore oo jiray hadda ma jiro ha dhinaca kale waxaa jira dad danyar ah oo u badan qaxootigii ugu dambeeyey ee ku biiray xeryaha dhadhaab kuwaasoo aan isu diyaarinin munaasabadda ciidda duruufo adag iyo dhaqaale xumada haysata dartood cali huruuse cabdi oo ka mid ah waxgaradka xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa v o a uga warramay xaaladda ay dadkaasi ku sugan yihiin iyo u diyaargarow la-aantooda ciidda xeryaha qaxoontiga aynu joogno waxaa inala degan ummad danyar ah oo qaarkood hadda ka soo galeen soomaaliya qaar horena awalba ay danyar ahaayeen oo inala deganaayeen waxay ku soomaanna markii hore ma haysan iminkana waxay iyagiiyo carruurtooda ku ciidaan midna ma haystaan waxaad arkaysaa dad wata ciyaalkoodii oo suuqyada dharka laga gado iyo kabaha la soo galay oo ciyaalkoodii ciidsiinaya oo ay daba socdaan kumanaan ciyaala oo aan waalid daryeela iyo waalid ciidsiiya iyo waalid waxsiiya midna wadanin maadaaman waalidkood waxba gacanta ku haynin kuwaa wax loo gadaya unbay iska agtaagtaagan yihiin iska badaa waxay cunaane meel ay u hoydaan ma haystaan qaarkood meelay u hoydaan ma haystaan lagahaa la degan yahay lagahaa biyuhu maraan baa dadka qaar degan yahay oo geeda waabteen cunto iyo muxuu ahaaye cabbitaan iyo waxay xidhaan iyo hoy dadkaa midna kuma ogin qofku markuu noolaado oo wuxuu ku noolaado wuxuu cuno iyo wuxuu cabbo iyo meeluu hoy ka dhigto helo yuu ciid raadiyaa yuu wax intaa ka baxsan raadiyaa waad arkaysaa iminka suuqa kan hadda aynu joogno waxaad arkaysaa gabdho isisito gabadh gabadh ilma sidata ama hooyooyin ilma xambaarsan oo tuugsan ayaad arkaysaa markaad waraysato oo la hadasho waxay ku odhanaysaa toddoba siddeed lix shan baan gurigii kaga imi aan waxba haysan oo xalay dab loo shidin oo habeen hore dab loo shidin dadkaasi maxay ciid ka ogyihiin maxay ku iidayaan waxay cunaanba ma haystaan
sheekh cabdixakiin muuse cali oo ka mid ah culammada xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa bulshada inteeda waxhaysata ugu baaqay inay u gurmadaan dadka danyarta ah ee duruufaha adag la tacaalaya
dadka muuminiinta waxaan ugu baaqaynaa in ay ka warqabaan dadka tabaalaysan ilaahay subxaana wa tacaala arsaaqda asaga qaybiyey qofba inbuu ka siiyey kuwa marka ilaahay wax siiyey waxaan ugu baaqaynaa kuwa waxa la siiyey ay yar yihiin inay wax ka siiyaan waxa ilaahay siiyey ma ahan ilaahay inuu wax u waayey kuwa aan wax la siinin waxaa lagu fiirinayaa kuwa waxhaystaa lagu fiirinaya qofka waxa la siiyey waa imtixaaman yahay wuxuu ku imtixaaman yahay siduu ula mucaamaloodo qofka faqiirka marka idinkuna xoolihiina ku ilaalsada awlaadiina ku ilaalsada caafimaadkana ku ilaalsada mustaqbalkana ku ilaalsada masaakiintana ha laga farxiyo ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wa axsin kamaa axsana allaahu ilayk qofka mu'minka ah wanaag samee oo dadka u ixsaan fal sida ilaahay eday kuugu wanaag sameeyey waa bil farxadeed qofka maanta awooda oo ilmihiisa ciidin kara oo ka farxin kara hadduu awood u leeyahay inuu kuwo kale ka farxiyana walow hal ilmood ba allah ka dhigay inuu ka farxiyaa la rabaa xeryaha qaxootiga dhadhaab oo ah meel ay ku jiraan qaxootiga ugu badan ee soomaali ah ayaa sanadkii lasoo dhaafay waxaa saameyn ku yeeshay xaalada adag oo dhinaca nolosha ah kuwaasoo ka dhashay gargaarkii la siin jiray oo yaraaday iyo fatahaado xoog leh oo ka dhashay isbeddelka cimilada halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal gudoomiyaha maamulka degmada xaradheere ee gobolka mudug maxamed yuusuf ayaa idaacadda v o a u sheegay inay rajeynayaan in kooxda shabaab ay ka saaraan deegaanada hoostaga degmada maalmo un kadib markii halkaasi uu booq uu booqashadiisii ugu horreysay ku bixiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dadka deegaanka ku booriyey inay ka qayb qaataan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab wuxuu u waramay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq
cabdilwaxid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qorqor iyo wafdi ballaaran ay hogaaminayaan ayaa soo gaaray degmada xaradheere runtiina ciidamada deegaanka iyo ciidanka qaranka soomaaliyeed dhiirigelin weyna ay u tahay in xaradheere tahay meel adkaysa gacanhaynteydana aysan marnaba ka bixin degmada xaradheere dadka reer xaradheere iyo ciidamada deegaanku runtii ayaguna si xawli ah ayay u dadaalayeen muddadii sanadka ahaa ee gacanta ku jirtay degmada xaradheere waxayna ka bedeli kartaa inay xaradheere noqoto taliskii ugu weynaa ee laga xoreyn lahaa galmudug qeybaheeda kala duwan ay ka joogaan khawaarijta al-shabaab marka runtii reer xaradheerena aaraa'dooda si toos ah ayay madaxweynaha ugu dhibteen iyo labada madaxweyne madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka in ay xardheere noqoto goobihii goobtii laga xureyn lahaa galmudug iyo meelaha ay uga sugan yihiin khawaarijtu maadaama magaaladu ay tahay magaalo istaraatiiji ah cabdilwaxid runtii waxaa xusid mudan soddon sano kabacdi inay noqoto xardheere madaxweynihii ugu horreeyey soo booqda degmada xardheere iyadoo xoreysan muddo shan iyo toban bilood ah safarka madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kale ee ku weelisay wuxuu ku kordhin karaa rajada ciidanka ee ah in la xoreeyo deegaanada hoostaga degmada xaradheere ee gobolka mudug
runtii ciidamadeena deegaanka iyo ciidanka qaranka soomaaliyeed oo ciidan u carbisan la dagaalanka kooxda khawaarijta al-shabaab meelaha ay ku jiraan ku bacsada wuxuu ka bedeli karaa marka in ciidamadu ay hore u socdaan ayna amran yihiin inay dhaqaaqaan marka waan rajeynayaa insha allahu tacaala boqol kiiba boqol in ay ku guuleysan doonaan meelaha ay kaga sugayeen khawarij
waxaa jiray howlgallo muddooyinkii dambe aada wadeen madaxweynaha iyo mas-uuliyiintii la soo codtay ma kala hadasheen howlgallada ka dhanka ah al-shabaab
runtii waan kala hadalnay madaxweynaha ajendaha lagala hadlana wuxuu ahaa ay dadkaanu dalbanayeen reer xardheere ra-iyadoodana markuu dhegeystay waa la isla qaatay in kooxda khawaarijta laga saaro galmudug meelaha ay ku jiraanna lagu bacsado
tillaabada aada isleedihiin safarka madaxweynaha way soo kordhin kartaa oo deg deg loo qaadi karaa maxay tahay
waa in howlgalka howlgal joogtaa oo sida ugu dhaqsiyaha badan howlgal loo qaado lagana saaro khawaarijta meelaha ay uga sugan yihiin koonfurta mudug iyo galguduud intaba
waxaa jiray in magaalada muddo dhowr dhowr iyo toban bilooda gacanta lagu hayo waxaa soo kabanayay adeegyadii bulshada ma u gudbiseen mas-uuliyiintii idin soo booqatay baahiyaha gaarka ah ee arrimaha bulshada ee degmada runtii madaxweynuhu intuu magaalada u marayana xaaladda wuu la socday isaga iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qorqor madaxweynaheena wayna indhaindheeyeen xaaladda magaalada waxaana rajeynayaa runtii waxyaabo badan waa qabsameen wax badanna way dhiman yihiin marka adeega sida iskuulka hosbitaalka iyo xaruntii degmada waxyaabaha dhanna dee indhahooda waa qabanayeen magaaladuna dee runtii maalintii laga xoreeyey khawaarijta iyo maantay way kala duwan tahay marka magaalo horumarsan bulsho badan ay ku nooshahay ay joogto ay u diyaarsan yihiin horumarintooda in magaalada degmadu ay horumarto waxyaabo badan dee sawir guud ayay ka qaateen marka runtii waa dad dadkani jecel horumarka dee gacanna xoreynta cadowga ayaan ku haynaa gacanna developmentiga magaalada sidaan u horumarin lahayn marka ayadana way arkeen wax badanna waa ka qaadan doona insha allah waana rajeynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan looga soo jawaabo wixii baahiyaha gaarka ay u baahan taha degmada
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha maamulka degmada xaradheere ee gobolka mudug maxamed yuusuf oo ugu waramayay wariyaha v o eda ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan qhasiidooyinka nebi ammaan ee aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan iyo wadac wadac yaa ramadaan
ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان
شوف مقعي وبلا ومضنا معبود كمان يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان شو مقعي وبلا ومضنا معبود كمان يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان
مسكين يتعذر بشيلة بصوب إسلام كومي دوبي يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان مسكين يتعذر بشيلة بصوب إسلام كومي دوبي يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان
في كم سوقي بشو مرقود كمارو بنارتم يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان في كم سوقي بشو مرقود كمارو بنارتم يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان
sidii may hore bishii muminiinta dunuubta kamay dhamiya ramadaan ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان sidii may hore bishii muminiinta dunuubta kamay dhimiya ramadaan ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان
fii kala miira xumaanta kamaagi bishuu kama caashimiya ramadaan ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان fii kala miira xumaanta kamaagi bishuu kama caashimiya ramadaan ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان
masaalka xadiisku bishii u marweeye qur-aanku macneemiya ramadaan
ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان ودع مودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان
مسالك حديث ramadaan oo sii dhammaanaya iyo codkii abwaan xasan sheekh muumin ayaana ku luqaynayay iyo hobolada waa beri idaacaddeenii subaxnimo ayuu u dambeeyey waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo idaacaddeenna idaacadaheenna kale waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
في طاعة الله يا رمضان
متذكر توبي بشي ما ليس منافق آدم يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان تذكر توبة بشي ما ليس منافق آدم يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان
بشي أي مريس فردوس مقودة جنة الله مريم يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان بشي أي مريس فردوس مقودة جنة الله مريم يا رمضان ودع ودع يا رمضان